galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa maalin axada bisha janaayana waa afar iyo toban sanadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somali dot com idaacaddeenna galabnimo waxaa wadajir idinkugu daadihinaya cabdixakiin shirwac iyo anigoo ah jaamac buule
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo maalintii labaada safar ku jooga magaalada gaalkacyo
waa safarkii degweheshisiinta soomaaliyeed degweheshisiinta macnaheedu waxay tahay qof walba oo halkan jooga magaaladan gaalkacyo iyo qof walba oo soomaalida dhegaysanaya laga bilaabo maanta inay noqdaan inay noqdaan nabadoono noqdaan nabadoono oo aniga iyo madaxweynehina xaaf aan ugu horrayno
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan shaqaalaha mushaarkooda ay bixiyaan hay-adaha shisheeye ee u shaqeeya dowladda soomaaliya
horta shaqaalaha dawladda ayaa meesha ugu xoog dadka shaqada soo saara wax soo saarka dawladdana ee dawladda wadaa waa dad soomaaliyeed weeye dadka dibadda ka yimaada dad badan maaha runtii in lasii buunbuuniyana maaha waxa weeye lix toddoba wasaaradood oo ku shuqula dhinaca dhaqaalaha iyo central bank ayaa laga yaabaa inay meeshiga afar shan qof joogaan
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
ururada shaqaalaha iyo siyaasiyiinta dalka tunisiya ayaa ku dhawaaqay maalin kale oo mudaharaad ah maantay kadib toddobaad ay mudaharaadyo ka soconayeen caasimadda dalkaasi iyo gobollada kaleba mudaharaayadan ayaa ka dhashay dhaqaale xumida iyo duruufaha adag ee uu dalku ku jiro maantay oo axada waxa ay sidoo kale ku beegan tahay toddoba sanno kadib maalintii uu kacdoonka carabta ee xukunka looga tuuray madaxweynihii saddex iyo labaatanka sano dalkaasi ka talinayay ee cali bini cali shaqo xorriyad iyo sharaf ayuu ahaa halkudhigii wadajirka loogu dhawaaqayay toddoba sanno ka hor oo hadda dib loo soo cusboonaysiiyey dadweynaha oo ka hadlayay isbeddelka dalka ka dhacay ayaa sheegay inaysan wax faa'iide ah ka helin kacdoonkii isbeddelka dhaliyey shalay ayay dowladda tunisiya ku dhawaaqday in ay toddobaatan milyan ku kordhinayso dhaqaalaha lagu caawiyo dadka fakhriga ah
maraykanka ayaa sheegay in uu dib u bilaabay qaabilaadda codsiyada cusboonaysiinta walaaqaha qaxoontiga iyagoo dadka iyagoo carruura dalka yimi ee loo yaqaano dhaka warkan ayaa ishaacisay hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha u qaabilsan maraykanka waxaana uu daba socdaa go-aankii uu garsoore toddobaadkii hore si ku meel gaadha ugu hakiyey qaraarkii madaxweyne donald trump uu ku xayiray joojinta barnaamijkaasi sannadkii hore hay-adda ayaa war ay ku baahisay barta ay internetka ku leedahay ku sheegtay in ilaa amar dambe lagu sii shaqayn doono siyaasadda barnaamijka dhaaka ka hor inta aana meesha laga saarin shantii sebtembar ee sannadkii laba kun iyo toddobiyo tobanka bayaanka waxaa sida oo kale lagu xusay in dadkii hore loo siiyey sharciga dhaaka la ogol yahay inay dib u cusboonaysiiyaan laakiin dadka aan hore waraaqahaasi loo siinin aan laga qaban doonin codsiyadooda sida hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha maraykanku ay sheegtay sebtembar ama bishii sebtembar sanadkii laba kun iyo toddobiyo tobankii ayaa madaxweynaha maraykanka uu meesha ka saaray sharcigaasi dhaaka barnaamijkana waxaa abuuray madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama si mustaafiriin looga badbaadiyo ku dhowaada sideed boqol oo kun oo qaxoonti kuwaasoo iyagoo caruura dalkan maraykanka yimi madaxweynaha dalka philibiin rodrigo duterte ayaa sheegay inuusan xiise u qabin muddo kororsi uu ku sameeyo muddada madaxweynenimo ee lixda sano ah aysanan jirin sabab uu u baajiyo doorashada loo ballansan yahay sannadka dambe madaxweynaha ayaa arrintan ku sheegay waraysi uu siiyey bogga internetka ee minda news madaxweynaha ayaa hoosta ka xariiqay inaysan jirin muddo kororsi iyo joojin doorasho labaduba waxaana uu hadalkiisa ku daray inuusan isagu u baahnayn cid kaleba ha joogtee rodrigo duterta ayaa xilligiisa madaxweynenimo waxa ay ku eg tahay labada kun iyo labayo labaatanka dhanka kale madaxweynaha ayaa boggaas waxa uu uga warramay qorshihiisa dalka filibiin rodrigo ayaa xusay inuu u arko inay dowladda yeelato nidaam la mid ah kan dalka faransa oo ay yeeshaan madaxweyne iyo ra-iisul wasaare leh awoodo xooggan oo isku dhow sidoo kale madaxweynuhu waxa uu sheegay inuu doonayo in labada aqal ee golaha wakiilada iyo kan golaha shacabka ay noqdaan hal islamarkaana ay xildhibaanadu ku koobnaadaan konton si ay u noqon karaan kuwo waxtar leh oo sharci soo saari kara madaxweynaha ayaa sheegay in guddigii uu u qabtay sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii si ay talooyin uga soo jeediyaan isbeddelka siyaasadeed ee dalka aan weli wax waraa aysan ku soo celin oo uu sugayo gudoomiyaha gobolka hawaayi ee dalka maraykanka david ege ayaa sheegay in digniintii beenta ahayd ee subaxnimadii sabtidii shalay lagaga cabsiiyey dadka deegaankaasi uu yahay waxaan gebi ahaanba la aqbali karin isagoo sheegay in digniintaasi ay sababeen qalada dhanka aadamaha ka yimi iyo ayaa gelinkii dambe ee shalay sabtidii wakhtiga maxalliga ah ee gobolkaasi warfidiyeenada u sheegay inuu ka cadhooday xaaladda waxaana uu yidhi maanta waa maalin badankeennu aynaan iloobi doonin waa maalin badi bulshadeennu ay aaminen inay taahiriyadii ugu xumeed ay la kulmaan warfidyeenada ayaa si istaba jooga u weydiiyey sida qaladkan oo kale uu ku dhici karo ayaa waxaana uu guddoomiyuhu sheegay in maamulkiisa uu samaynayo wax kastoo suurtagal ah oo ay ku xaqiijinayaan inaanu mar kala dhicin wakhti yare kadib siddeeddii subaxnimo ee wakhtiga maxalliga ee gobolkaasi ayaa dadka deegaanku ay heleen fariin odhanaysa khatar gantaal baalastiga ah ayaa ku soo socota gobolka hawaayi raadso gabaad deg deg ah tani maaha dheeldheel
ugu yaraan saddex ka mid a ciidamada dowladda ayaa ku dhaawacantay kadib markii baabuurkii ay saarnaayeen lala beegsaday qarax miino dhulka lagu aasay qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhacay agagaarka haanta dheer ee magaalada muqdisho gaar ahaan degmada dayniile baabuurkan ayaa la sheegay inuu u socday dhinaca jidka warshadaha markii uu qaraxu qabsaday mas-uuliyiinta amniga weli maysan sheegin in miinadaasi la hagayey iyo in kale al-shabaab ayaa inta badan adeegsada qaraxyadan oo ay u dhigaan ciidamada dowladda kuwa amisom iyo baabuurta kale ee rayidka intaba
galab wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna gaalkacyo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa maalintii labaad safar ku jooga magaalada gaalkacyo waxaana maanta si weyn u soo dhoweeyey maamulka maamulka maamul goboleedka galmudug isagoo booqday meelo ka mid ah magaalada islamarkaana dhagax dhigay waddo isku xidhaysa gaalkacyo iyo weliba hobya warbixintan waxaa magaalada gaalkacyo nooga soo diray wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq
madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo xalay ku hoyday magaalada gaalkacyo dhanka maamulka puntland islamarkaana kulamalo lahaa mas-uuliyiinta dhaqanka iyo qeybaha bulshada ayaa si diiran loogu soo dhoweeyey dhanka galmudug ee gaalkacyo madaxweyne farmaajo ayaa tegey goobihii lagu dagaalamay labadii sane ee lasoo dhaafay wuxuuna kormeeray bare ay ku sugan yihiin ciidamo kuwa uu amray in laga fogeeyo halka ay haatan ku sugan yihiin si loo xaqiijiyo amniga gobolka islamarkaana aysan mar dambe dib ugu soo laaban colaad mar kale ka dhacda gaalkacyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa sheegay in madaxweyne farmaajo ay kaga fadhiyaan dhismaha waddo xidhiidhisa gaalkacyo iyo hobyo iyo hirgelinta xabsi lagu hayo dambiilayaasha waxaan markaa aad iyo aad idinkugu mahad celinayaa dadweynaha iyo maaragtay maamulka iyo dadka aad iyo aad maaragtay bannaanka maanta u soo baxay oo halkan jooga waa idin salaamaynaa madaxweynaha waad soo dhowayseen wax allaaliya wixii madaxweynaha aan uga baahanaana waa u dhiibaynaa maantay marka ugu horraysa waxaan rabnaa inuu noo furo oo noo dhiso jidkii hobyo iyo gaalkacyo waxaan rabnaa in naloo dhiso xabsigii aan dadka edabta darada iyo mujrimiinta aan isaga xirilahayn waxaan rabnaa wax badan oo kale in maaragtay dowladda federaalka ay noo qabato wixii kale oo maaragtay aan ku dari karnana waan ku dari doonnaa wax kaloo badan baa jira insha allah waxaan rajaynaya inuusan xamar ku laaban asagoon hobyo tegin hobyuu tegi doonaa dekadiina waa soo furi doonaa madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo hadalkiisa u badnaa dhanka nabadda ayaa mar kale ku celiyey in safarkiisa gaalkacyo uu yahay mid qayb ka ah dib u heshiisiin hase ahaatee wuxuu sheegay in dowladdiisu ay ka shaqayn doonto sidii bulshada gobolka mudug looga taageeri lahaa hirgelinta adeegyada bulshada safarkan dheer aan soo galay oo aan maanta aan ku joogo magaalada gaalkacyo magacan u bixiyey waa maqasheen soo ma aha waxa weeye waa safarkii dib u heshisiinta soomaaliyeed dib u heshisiinta macnaheedu waxay tahay qof walba oo halkan jooga magaaladan gaalkacyo iyo qof walba oo soomaalidin dhegaysanaya laga bilaabo maanta inay noqdaan inay noqdaan nabadoono noqdaan nabadoono oo aniga iyo madaxweynehena xaafaan ugu horrayno waxaan rabaa magaaladan gaalkacyo inay noqoto hooygii iyo hooyadii dib u heshisiinta soomaaliyeed waa magaalo taariikhi ah waa magaalo magac weyn gaalkacyo oo nabada waa soomaaliya nabada ogaada colaadda iyo dhibaatadu magaaladan waxay u geysatay inaysan kobcin dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaan inaysan u kobcin iyadoo weliba aad arkaayo magaalada magaalo weyn inay tahay magaalada ugu weyn dowlada dhexe inay tahay hadday magaalada nabad noqon lahayd oo aad ka shaqayn laheedeen nabad ganacsigii iyo dhaqaalihii adduunka ay imaan lahaa magaaladan macnaheedu waxay tahay wixii lasoo lasoo gudbay waa lasoo gudbay wixii hadda ka dambeeya inuusan wakhti naga khasaarin inaan xasuusnaanno inaan nahay dad waala ah su'aashu waxay tahay marka gaalkacyo ma waxay ku tartamaysaa colaadda mise waxay ku tartamaysaa nabad iyo horumarka go'aankaas idinkaas ka leh go'aankaas idinkaas ka leh idinkeena idinka go'daa annagu waxaan idin qaban karnaa oo keliya in aan isu kinkeenno inaan niyad wanaagsan dhexdiina aan ugu jirno si wanaagsan aan dibheshiisiinta uga shaqaynno wax alla wixii loo baahan yahayna aan gelinno laakiin idinkaan idinka rabaa inaad keentaan nabadda nabaddaas waxaa laga rabaa inay keenaan koow salaadiinta culamaauddiinka iyo madaxda siyaasiyiinta ah iyo idinka oo la doonaya inaad ku khasabtaan maxaa yeelay idinka way wax wax ku luminayo waa idinka horumarka waxbarashada dhaqaalaha idinkaa ku luminaya waxaa loo imaan la'yahay magaaladan ay u ballaaran laadahay waa weyntahay hadda waxay u sii weynaan laadahay waxa weeye qof walba wuxuu leeyahay meeshaan amay dhibaato ka timaaddaa oo lacagtaada iyo dhaqaalahaga ku weydaa macnaheedu waxay tahay idinkaa ku shaqala'a markaas idinkaa ku shaqala go'aanka dib u heshisiinta idinkaas ka leh ee ogaada annaguna waa ballan waa idinkala shaqaynaynaa suu madaxweynaha sheegay waxaa idinkaga maqan nabaddaas waxaa idinkaga maqan horumar baa idinkaga maqan annaga dawlad ahaan waa idinkeenna wax alla wixii horumara u baahan tihiin waa idinkeenna laakiin sidaad aniga ii soo dhowayseen maanta qof walba oo soomaaliya waa inaad waa in loo soo dhoweeyo walaalaa tihiin isu soo dhoweeya insha allah waa kala war qaadanaynaa waxaan u nimid halkaan dib u heshisiin taasoo aan ballan qaaday maalintii lai doortay aan ballan qaaday gacan ma igu siinaysaan gacan ma igu siinaysaan magaalada inay noqoto magaalo nabada oo horumar leh oo mustaqbal fiican leh wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bulshada gobolka mudug ee galmudug ayaa dowladda federaalka ka sugayey rajagelinta dhismaha wadda isku xirta gaalkacyo iyo hobyo iyo hirgelinta dekadda hobyo oo si macmalah ay mararka qaar wax kaga soo degaan balse madaxweyne farmaajo ayaa bulshada ugu laabqaboojiyey dhagax dhigga wadda xidhiidhisa gaalkacyo iyo hobyo oo dherarkeedu yahay laba boqol iyo lixdan kilomitir qaar ka mida dadka gaalkacyo ee ka qaybgalay soo dhoweynta madaxweyne farmaajo ayaa dareenkooda sidan ku cabiray bismillahi raxmaan raxiim halkan waxaan uga hadlaya dareenkii aniga caashe maxamed cabdiqaadira waxaan ku soo dhoweynaya madaxweynaha farmaajo ayaan ku soo dhoweynaya madaxweynahana galmudug ayaan ku soo dhoweynaya dareenkayga lama soo koobi karo kaala iska aragway madaxweynahana soo dhoweynaynaa soo dhowow madaxweyne soo dhowow bismillahi rxmaan raxiim magacay waa khtar cabdulaahi cali ka mida gabdhaha gaalkacyo maanta shucuurteen loo soo koobi karo aad baa dareenkeenu ku axsan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo wafdi ballaaran uu hogaaminaya ayaa maanta noo yimid reer gaalkacyo maanta maalin ciida u tahay madaxweyne soo dhowow hambalyo cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
waa hagaag dhegaystayaal waa v o a idaacadda galabnimo oo idinka imanaysa washington halkaad weli nagala socotaan haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinaya jaamac buulla jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a oo aan toddobaadkan ku soo qaadanayno qayladhaanta ka soo yeeraysa dhaqaalaha badan ee ku baxa la taliyayaasha iyo dadka waaya aragga aqoon-yahanada ah ee dowladda la shaqeeyo sannadahan dambe waxaa aad u badanayay tirada dadka u shaqeeya dowladda oo ay dhaqaalahoodu bixiyaan hay-adaha kala duwan sida bangiga adduunka bangiga islaamka bangiga afrika u n d b midowda yurub iyo dir kale dabcan baahi in loo qabo dad soomaaliyeed oo aqoon iyo waayo aragnimaba u leh tacliinta ay barteen waa mid muuqata lana dareemi karo sababaha keeni karto in loo baahdo dadkaasi in ay hay-ado kale lacagtooda bixiyaan iyo sida looga faa'iidaystase waa midda ay su-aashu ka taagan tahay tirada khabiirada dowladda kula shaqeeya la taliyayaal iyo kaalimaha kale ee dhaqaalaha badan uu ku baxo ma ahan mid cad oo la og yahay ama ay jirto wasaarad iyo haayad ku shaqo leh waxqabadkooda iyo marka horeba xulashadooda barnaamijkeenna toddobaadkan waxaa noogu martia mudane cabdiraxmaan ducaalo beyley wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka malaha xisaabta saxda ah ee ku baxda guud ahaan shaqaalaha dowladda iyo gaar ahaan khabiirada darka loo fasaxay isaga ayaa noo xaqiijin karaa wasiir beyley ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o eda marka hore waan dhowahay salaamu calaykum aada iyo aad baad umahadsantihin v o a calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaat sharaxaad naga sii tirada iyo noocyada shaqo ee ay khabiirada dowladda u qabtaan marka ugu horeysaba
shaqaalaha dawladda de waa waa shaqaalaha ushaqe ushaqeeya dhowr iyo labaatanka wasaaradood iyo shaqaalaha ushaqeeya wakaaladaha yaryare kale ciidamada ayaa ayaa iyaguna meesha aan ka maqnayno xoog weyna ciidamada oo kala kala nooc nooca ciidanka militariga iyo booliiska iyo qolada sirdoonka iyo qolada xabsiyada iyo nidaamka ku shaqada leh marka waxaas or laisku daro ayaa kharash ku baxaa iyo iyo dee dawladda socodsiinteeda socodsiinteeda dawladda dhan hoo socota ilan waa waraaqa loo baahan yahay khad baa loo baahan yahay printing baa loo baahan yahay ma shaqaalaha guud ee dawladda ka shaqeeyeen militariga ciidamadii waxaa waxa weeye lahaa shan kun iyo shan boqol meelaha weeye marka waa qiyaastu waa waa meelahaas bishii meexaa dhaqaale idinkaga baxo mushaarada oo keliya markii laga tago qarashaadka kale aad bixisaan shaqaalaha dowladda mushaar intee la-eg ayaad bishii ku bixisaan waxa aan u malaynayaa qiyaasta ilaa koob iyo toban labiiyo toban milyan meelahaas ayaa ayaa bishii ku baxa mushaaraadkao dhan baan sheegaya maaragta mushaaraadkao dhan si fiican si fiican alla waxaa mushaara ka qaada dawladda meelahaas weeye labiiyo toban saddex iyo toban meelaha weeyaan mudane bayle mucaara marka taa waxaa ku jira ta taa waxaa ku jira mushaaraadkaa waxaa ku jira ciidamada la siiyo raashinka ee cuntada militariga ayaa iyaduna ku jirta mudane bayle barnaamijkeena wicitaanka toddobaadkan wuxuu toos u abaarayaa dadka khabiirada ah ee dowladda ugu shaqeeya la taliya ahaan iyo dad waayo aragnimo dhexal siinaya shaqaalaha dowladda iyo waxyaabaha looga baahan yahay dadkaas oo dadka soomaalida ay sanadahan dambe aada u hadalhayeen tiradooda iyo tayadoodaba ugu horeyn bal sharaxaad naga sii dadka khabiirada waayo aragga ah ee loogu yeero waayo aragga ajana ajaanibta ah ee tiradooda waa imisa maxayse dowladda u qabtaan horta shaqaalaha dawladda ayaa meesha ugu xoog badan dadka shaqada soo saara wax soo saarka dawladdana ee dawladda wadaa waa dad soomaaliyeed weeye dadka dibadda ka yimaada dad badan maaha runtii in lasii buunbuuniyana maaha waxa weeye lix toddoba wasaaradood oo ku shuqula dhina dhinaca dhaqaalaha iyo central banka ayaa laga yaabaa inay meeshiba afar shan qof joogaan wasaaraddiiba oo iyagana fundingkooda ka yimaada meelo kale iyaga laftooda waa dad soomaaliyeed weeye dee conditionkiiba wuxuu yahay inay muqdisho yimaadaan oo halkan ka shaqeeyaan normally lama ogola cid halkan ka shaqeyso oo meel kale haddana fadhida i think arrintaasi way iska soo gabagabowday dadkaa la sheegayaana waa dad soomaaliyeed inta badanna contragooda contrag dheer iska noqdaba marka sanad iyo labiiyo saddex ay noqoto contrag dheer iska iska noqda ama dawladdaba dhinac ka soo gala marka dadka dadka noocaas ee advisorska lagu sheego ama consultants waa dad soomaaliyeed dad fara badanna ma ma ma maba noqon karaanbe waa waa dad yar wey dadka shaqada dawladda hayaa waa waa dad soomaaliyeed oo lookala waxaanan xoojino localka leana localku yareerka jaamacadda kasoo baxay sida fiican loo tababaray waa dad halkan joogaya weyaan weligoodna soo joogay khibradooda waaya inay dhisanto loo baahan yahay waxaa dadkaasi lagu xushaa khibradooda iyo waayo aragnimada ay ku soo shaqeeyeen soomaalinimadooda muran kama taagno laakiin waxyaabaha lagu xusho waxaa ka mid ah in ay eh, shisheeye yi- yihiin oo dhalashooyin wadamo kale haystaan oo meelo kale ka soo shaqeeyeen tiradoodana laba boqol oo qof ayay kor u dhaafeen ayaa la yidhaahdaa waxayna eh, kala qaataan lacag dhan shan kun ilaa iyo shan iyo toban kun inta u dhaxaysa bishii oo mushaara lacag aad u fara badan weeye marka waxaad leedahay tiradaas labada boqol ahay ma jirto lacagtaana eh, shanta kun ilaa shan iyo tobanka u dhaxaysa ee mushaarka ana ma jiro maya mali taa mana odhan odhana maayo laba boqol inay gaadhaanna anigu waxaan soo laa way ka yar yihiin laakiin hadday gaadhaan statistiska aad adigu hayso waa okay weeye dowladdi dowla- dowladdii soomaaliyeed weeyana waa dowlad ballaadhan weeya laba boqol markaad kasoo qaado eh, intaasoo wasaara soddon wasaaradood iyo wakaalado haddaad uqaybiso waxay noqon karayaan waa aad garanaysaa in yar weeye mushaaraadka ka qaataan inay meelaha yihiinna waa laga yaabaa Eh, mushaaraadka waxaa bixiya eh, eh, dibaddaa laga bixiya mushaara anu anagu anagoon ka siina ma aha waa caawimo lagu caawiyo specific areas ama lawyers dad ah ama dad dadka waxbaadha ah oo analysiska aada u yaqaana ama specific areas la doonaya inay wax ka qabtaan ama macro economies meelo yaal aan ka aan deficiencies ka leenahay oo eh, waxay naga banaan yihiin oo fooga fooga ah ayaa la doonaya dadkaasi inay bishlaan waxaa la doonaya dalkaasi inay dad tababaraan oo ay dabeetana dadkaa ku wareejiyaan ayaa la doonayaa Eh, i don't know eh, su-aashu xagga ay xagga ay u jeedo waa de- meel waloo tagtaba waaya ogaa eh, wixii aanad haysan dib- dibadda laga keenaa su-aasha Yeah.
dhabta ah ee imaanaysa waxaa haddaan u gundhacaynaa waxa weeye waxaa muran kama taagno inay dadkaasi soomaali yihiin muran Ah.
kama taagno in baahi ay jirto loo baahan yahay dad soomaali ah oo khibrad leh oo dowladooda u shaqeeyo oo eh, la taliyayaal noqdo laakiin waxaa ciladaha ay dadku tilmaamayaan ugu horeeyo xulashada dadkan la xulanayo oo la yidhaahdo marka ugu horeyso Haye.
wasiirada ayaa si toosa eh, u doorta cidda eh, la taliyayaasha noqonayso isweydaarsi ayayna sameeyaan oo saaxiibtinimo qaraabanimo markii la isku soo duuduubo nin jeclaysi ayay u badan tahay qaarkoodna khibrad uma lahan meelaha ay la taliyayaasha ka yihiin inay aqoon leeyihiin waa macquul laakiin nin caafimaad ku takhasusay maaliyadda la taliya kama noqon karo marka nin jeclaysi fara badan ayaa jirto oo dadka waa la iska qoraa ayaa la leeyahay waa umalayn maayo anigu inaan taan raacsanahay Eh, nin caafimaadka bartay oo maaliyadda advisorka yina ma jiro nin finance-ka bartay oo eh, meel kale oo aan shaqo ku lahayn ka advisorina ma jiro Eh, waxa ay leeyihiin in eh, is- usluub la maraabay leeyihiin Eh, kol haddaanan anagu lacagaha bixinayninna go-aankeedu runtii annaga namaba saaraba Eh, normally lacagaa inta badan weel baan ka bixiya anigu waxaan soo qoranaya waxa weeyaan shaqadii looga baahnaa qofka oo laydhaha terms of reference waxaa looga baahan yahay dabeetana waxaan u dirayaa qolada ku shaqada leh ee oo ah hay-ad madax banaan oo anigu lacag ahaan xisaabteeda mooyaane aanan maamulkeeda ku shaqa lahayn anigoo wasiirkii maaliyadda baan sheegaya yani Eh, dabeetana iyaguna waxay u dirayaan weel bankay u dirayaan qolada qaabilsan soomaaliya baa loo dirayaa waxaa la ogaanaya waxaa la eegayaa positionka aan soo codsaday in loo baahan yahay in kale wax badan oo inoo kala qarsoonina Eh, world banka iyo i m f-ka iyo dadkaa ma jiraan iyo soomaalidu halka ay marayso waa meelo la- runtii laislaba wada identify gareeyo shirarka marka laleeyahay sanadka bilowgiisa iyo bartanka sanadka laisla eego meelaha daldaloolku ku jiraan ee soomaaliya doonayso inay inay eh, cid keento meelahaasoo laisla gartay aniga shaqadeedu waxa weeye aniga iyo dee nimanka saaxiibada lamid ee wasaaradaha jooga ee dumar gabdhaha waxa weeye inaan taa qorno dirno dabeetana world banka laftiisu ka shaqeeyo advertisement-ka waaya Ah, hay-adda shaqada hay-adda shaqadiiyo shaqaalahuna ku caawiso hadhow interviewgooda la galo ilaa iyo qofka la qaadanayana world bankna waa involved weeye dadka ka shaqeeya arrinta agency walba waxay leeyahay dad specific oo ar- sha- shaqadaa yaqaana oo ama nairobi jooga ama washington jooga oo arrintaas soo xalila oo soo eega ma odhan karo anigu wax waliba si si cadaalada u dhacano dee ma ma ta- taa ma ma odhan karo laakiin waxaan isleeyahay waxa weeyaan jackson balanceski aad baa loo xoojiyey waana la xoojin doonaa waxaana naga go-an in qof walba meritkiisa kusoo galo meesha uu soo gelayo dawladda uu kasoo galaya iyo shaqadu qabanaya inuu cabab cababl ku yahay wixii loo tababarayna inuu galo dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya washington waxaanu toddobaadkan kusoo qaadanaynaa dadka khabiirada ah ee dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedyadaba ula shaqeeya la taliyaal waxaana barnaamijka inoogu marti ah wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka mudane cabdiraxmaan ducaalo beyle inta aanan dhegeystayaasha u gudbin mudane beyle waxaan jeclahay inaad hal mar noogu noqoto inkastoo inan lacagtu adinka bixinin laakiin lacagta la idinkugu deeqo iyo wakhtiga la idinkugu deeqo intaba waa wax adinka idinka baxayo oo dowladdu inay ku xisaabsanta loo baahan yahay ninka ama gabadha khabiirka ah ee soomaaliya u shaqaynaysa wasaaradday rabta ha u shaqayso madaxtooyada ha u shaqayso xafiiska ra-iisul wasaaraha ha u shaqayso waxaa looga baahan yahay dowladdu inay kula xisaabtanto wakhtiga iyo dhaqaalaha la siinayo in shaqadeedii uu qabto marka dadka soomaaliyeedna arrintan way ka goos haystaan baahidii way jirtaa laakiin dhaqaalo badan oo aan lagu xisaabtamayn oo dowladdu aysan ku xisaabtamaynin dadka shaqadii loo dirayna aysan ka soo baxaynin ayaa tuhun ku jiro ilaa haddana waxaad leedahay malahayga uma malaynaya inay sidaas u dhacday haddaan wasaaraddaada u soo degano ma noo xaqiijin kartaa shaqooyinkii aada uga baahdaneydeen inay idiin qabtaan tirada adinka idiin qoran shaqada annagu aan uga baahannahay aniga xafiiskayga labaa jooga budget kale mid baa jooga mid ugandana jooga infact waxaana waan filayaa waxa weeye waxay dee kamid yihiin shaqaalaha dawladda ee meeshaa jooga inkastoo annagu aanaan bixin ayay kamid yihiin waa rag iyo dumar soomaaliyeed oo aqoon leh anigu sidaan arkayo marka contractga laba saacado qofka ayaad garan kartaa inuu wixiisii kasoo baxaya n kale hataa haddii ay waxoogaa goldaloolooyin goldaloolooyin yimaadaan hadhow marka contractgiisu dhammaanayo ayaa la odhanaya haddana dib baa loo advertise garaynaya waxaa la ogol yahay in loo cusboonaysiiyo qofka haddii lagu qanco inuu in performancekiisii iyo shaqadiisii ay ay kulmeen haddii lagu qanco terms of referencekii loo sameeyey inuu shaqadii sidii u qabanayo haddii kalena dib baa loo advertise garanaya dad kale ayaa la qaadanayaa anigu waxaan u malaynayaa i would say waxaan odhan karaa eighty percent dadka meesha jooga inay yihiin dad u qalmo waxa ma garanaysaa loo loo igmaday inay inay qabtaan wata ma odhan karo qof waliba de sidii loogu talagalay buu yahay oo meel meel waliba waa waa sidaas oo waad heli kartaa qof iyo laba markaad boqolkii eegto aan aan aan efficient ahayn macnaheedu maaha educationkeedu kii loogu talagalay ma aha macnuhu maa khibrada sanadihii looga baahnaa inay inay gefeen wax oo dhan ba iyagu soo buuxiyey ayaa de haddana dadku kala karti badan yahay oo kala oqoontiisu kala kala duwan tahay sidaa waxaan ahayn anu ma odhan kara wajiraano dhibaatay i think assistance badan baa laga helaa adduunkaas oo aad iyo aad wax ku ool ah haddaan wax ku oolahayna waa waa waa bedelayna adeer waad mahadsan tahay boqolkiiba siddeetan waa number aada u fiican haddii ay sidaas u jirto dhegeystayaasha ayaan u gacan haadinayaa dhegeystaha koowaad fadlan adoo magacaaga iyo meeshaad joogto ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka magacaygu waa dilinta maxamed faarax waxaan joogaa magaalada muqdisho wasiirka waa mahadsan yahay sida fiicana noogu sharxay qaabka loo xusho dadka maarata advisorska u ah ama la taliyaasha u ah dawladda laakiin waxaa jirto waxaa varioritska la siiyaa inta badan dadka ka yimaada dibadda oo muxuu ahaa ayaa maaragta shaqaalaha ugu badan ee advisorska ah ayaga waaye dadka localka ah oo wadanka ka shaqeeya waxbartay ayaga priorities ma leh sababta marka kuwaas prioritiska loo siinaayo oo maaragta kuwa wadanka wax ku barto dhibaatada iyo qaxa iyo rafaadka wax ku bartay aan prioritiska loo siinaynin wasiirka inuu iiga jawaabo waa rabaa waxaan kaloo ku darsan lahaa marka dhinaha prioritiska marka dhinacaas laga fiiriyo dhinaca kale waxaa jirto marki wadanku markuu dhibaato fara badan kusoo jiro oo colaado fara badan jiraan is-aaminaaduna way yaraanaysaayo dadku iskuma kalsoonaanayaan waxaa la rabaa in dadka transparency loo muujiyo oo fursadaha shaqooyinka ee banaan si opino loo soo bandhigo oo la yidhaahdo fursadaasa shaqaa qof walba oo soomaaliya way uma way way way u furan tahay oo lagu lagu xujeynin muxuu ahay hebel saas waaye saas waaye laakiin fixidka laga fiiriya aqoonsi iyo darajada qofka waa mahadsan tahay daleyte oo daleyte oo muqdisho kasoo waxtamay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay mudane wasiir kusoo dhawow okay daleyte aad iyo aad baad umahadsan tahay horta anigu akhyaarta meesha ku jirtaay ma doonayo inaan u muuqdo inaan inaan wax daafacayo khibradayda intaan joogay un baan idiin sheegayaa arrinta ninka odayga ka dhawaajiyey ah localka versus dadka dibadda ka yimaada in dadka dibadda ka yimaada inta badan la doorto waxaan anigu u malaynayaa markaad wax soo bandhigto ee tartan la galo qofkii oo soomaaliya oo af soomaaligiiyo waxaad garanaysa o dhan ba garanaya oo haddana khibrado kale oo dibadda leh oo waktiyada qaarkoodna laga yaabo waxyaalahan waddankeena lagu dhigin ya inuu qofkaasi sito waxaa laga yaabaa inuu magaranaysa waxoogaa kii kale ka yar badiyaa laga yaabaa sidaa daraaddeed laba program oo dhiletow iskarab socda baa jira mid gudaha ah iyo mid dibadda ah way iskarab socdaan midna sim baa la midna sib baa la ydhaa markaa waxaa lagu tala jiraa waxa weeyaan in kan gudaha la xoojiyo way naga go-an tahay leanna dadka gudaha kasoo baxay in in la siiyo ma garanaysaa janis weyn ee aan iyagu meelo kale janiskoodu jirin uu halkan jiro in janis la siiyo training badanna la siiyo ayay naga go-an tahay marka labadaba waa lasoo bandhigaa mid xataa la kala qaybiyaa oo la yidhaha mid intana waa gudaha waa dibadda xataa ka dibadda kuwa soomaalida gudaha jooga way ka qaybgeli karaan de wax ka xidhaya ma jiraan laakiin mid gudaha un loogu talagalay baa isaguna jiro programka aan kuu sheegaya xagga xagga soo bandhigida de waa advertisement baa la sameeya waa lasoo bandhigaa wakti baa la siiyaa waktiga xataa haddii dad ay kasoo bixi waayaan liiska soo buuxiya loo baahan yahay dib baa haddana loogu celiyaa oo waa requirement-ka waxa weeyaan in intaasoo qof soo doontaa positionki ayaa loo baahan yahay marka de wadan wadan waxaan wata first of all waxaa kaloon idiin sheegaya waxa weeye kolley iyo kolleyba anigu halkan waxa ka bartay waxa weeye qofka meeshaa kasoo baxana ee ka waaya wuxuu ohan yaha wala iga ah
waa tahay complaintka ugu horeysa waxa weeyaan waa layga eexday xaq may ahayn dhibaata jeclaysi baa meeshaa ku jiray baa iyaad maqli waana heerkaan marayna imika ayay tahay oo waa la iska baran doonaa ninkan ka maanta waa berri heli doono oo isagoon dadkaa garanayn la qaadan doono dad fara badan oo aanaan ciiday meelay ka yimaadeen garanayn baa la qaataa waa tahay laakiin haddana culture cultureka burburay baa waxaa inoogu wacanay inaan ka moodno on ka gudubno on daldaloolada xidhna un baa loo baahan yahay waa tahay in kastaba hala ekaatee eexashaduna inay jirto waan u malaynayaa dhegeysto kale ayaan u baaqayaa dhegeysta adoo magacaaga iyo meesha aad joogto ku bilaabaya fadlan kusoo dhawow barnaamijka a waa mahadsan tahay aada iyo aad baan idin salamaya magacaygu waa jailani muuse nuux waxaan ku noolahay waddanka sweden gaana magaalada stockholm marka hore wasiirka wasiir beyle aad iyo aad iyo aad baan u salaamaya waa nin aan aada u taageerno ama aada u tixgeliyo fikradihiisa siyaasadeed ama ama maaliyadeed oo hadda uu waddanka ku maamulayo marka hore isaga waan salaamaya iyo marka labaadna idaacad firoda shaqaalaheeda wasiirka waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aalood hal fikradna anugu aan ku darsado arrintan aan ka hadlayno jaamac waxa weeyaan marka koowaad su-aasha koowaad aan qabaa waxay tahay waa su-aal adigu aada weydiisay marka hore isla wasiirka laakiin u baahan in lasii tafatiro wasiirku wuxuu sheegay shaqaalaha ajaanibta ah ama la taliyaal ha aadaan ama siyaabo kale a u shaqeeyaan waddanka jooga in laga bixiyo mushaharkooda dibadda taas macnaheeduma waxay tahay waxaa soo doorta dadkaas mushaharka bixinaya ama dhaqaalahooda bixinaya ayaa soo doortay iyagana miyay macnaheedu tahay mise iyaga iyo wasiirka ama wasaaradda maaliyadda ama wasaaradaha kale ama meel kastoo amniha ka shaqeeyaan ama meel kale ka shaqeeyaan ayaa doorta oo markaas iyagaa xusha taas waxaa u baahannahay wasiirku inuu si fiican noogu maxay ahayd noogu balbalaariyo su-aasha labadan wasiirka weydiinaya waxay tahay wasiirku wuxuu sheegay oo afkiisa ka qirtay iminka in ay wasaaradda maaliyadda joogaan la taliyaal ajaanib ah waddankiisa sheegay oo ah waddanka uganda nink ninka yimi inuu sheegay sow ma aha dhibaato cad oo wasiirku hadda noo qirtay in waddanka amnigiisa maaliyaddiisii uu qof ajnabiya uu systemkeedii ogyahay umalaymaayo dunida meelay ka jirto inay jirto waxa waaye lataliyaasha caafimaadka waa maqlaa lataliyaasha maxaa ahayd waxbarashada waa maqlaa laakiin lataliyaasha amni iyo maaliyad soo ma aha waddankii inuusan gacanteeda ku jirin soo ma aha in wadankii dad kaleo ajaaniba ay ogyihiin maaliyaddiisa iyo amnigiisa iyo waxyaabaha maxaa ahayd ka socda taas labadaas su-aalood wasiirka waxaan rabnaa inuu noogu jawaabo tan kalean anugu ku darsanayo waxay tahay dhanka maamulada maamulka somalilan isaga waa maamul gooni ah oo isaga iska isu magacaabay oo ma jirto tiro dhaba laga hayo dadka ka shaqeeya sa u shaqeeyaan saan umaleynayo waxu kama hayno wasiirkuna kama haya saan qiyaasayo laakiin maamulada kale ee la shaqeeya dowladda federaalka ee soomaaliya sidee bay isugu xiran yihiin ma anigu aragtidayda ama intaan ka ogahay isku xiraan badan ma jirto muqdisho iyo garowe ama muqdisho iyo kismaayo dadka ka shaqeeya shaqaalaha dowladda ama federaal ha u shaqeeyaan ama heer gobola ka shaqe maamula ka shaqeeyaan waaya iskuma xirna marka taasna waxaan rabaa inaan maaragtay wasiirku uu isna noo faahfaahiyo waana mahadsantihin wasiirkaan u daynaynaa waa mahadsantihiin waa hagaag waa hagaag aad iyo aad baad umahadsantay adeer waa kusoo ducaynayaa inaad nala socoto arrintaa dadka ma cid kalaa qorata waxa mashaariic baa jirta mashaariicdaas oo loogu talagalo in dalka dib loogu soo dhiso wasaarad walba kartideeda la eegaa waxa eega dadkayna caawiya international community-ka eega baananka eega african development world bank particularly iyo islamic development bank waa la isla garanaya waxaa la odhaya wasaaraddaasi waxay waxay aad uga uga jecelsanta xagga looga le- legal systemka ama xagga financial analysiska ama xagga budget coordinationka ayay iy- iy- iyay ka liidataa meeshay ka liidatay baa la identify garanaya dabeetana lacag baa meel la dhigayaa implementing agency baa loo dhiibayaa soomaaliya dad kale iskugu jirta markaa dabeetana positions baa la identify garanaya la odhanaya positionka dadka ha loo qoro accountant c p a haystaa la doonayaaba for example la odhanaya financial analyst f s financial analysis chartered baa ayaa ayaa la doonayaaba la odhanayaa lawyer baa la doonaya j d baa ayaa ayaa la odhanaya kuli baa dabeetana la advertise garanaya marka la advertise gareeyo marka waa la wada socdaa sooma dadkii dawladda dawladda wasaaraddii dooneysay ama hay-addii dooneysana way la socotaa terms of referenceki sidii aan aan hore usoo idhi bay soo qorayaan qoladii wax finance garanaysay world banka iyaguna dhinac bay kala socdaan iyadoo la isla wada socdo oo centerkuna yahay hay-adda eh, muxuu ahaa shaqa shaqadiiyo shaqaalaha centerkuna taa yahay ayaa wixii laga wada shaqaynaya waa la wada advertise garaynaya waa la shortlist garaynaya processkaasaa la gelaya aan horada idinku sheegay dabeetana world bank iyo dadka xaggaa ku shuqulina way eegayaan wixii aan nidhi iyo dadkani inay inay inay iswaafaqsan yihiin sidaasaa qofkii eh, lagu qaadanayaa Eh, taasi waa taa weye marka ma aha wax dad kale qorayaan waa la wada qorayaan lakin lacagta cid kalaa ku shuqulle they want to insure inay inay hubiyaan weeyaan in waxaan sheegaynaan ay dhab yihiin lacagtoodana loo isticmaalayo sidii loogu talagalay arrinta uganda iyo qofka uganda inoo shaqeynaya waxaan ku sheegayaa eh, eh, the cent- the- the governor of the central bank of u k i think was ajnabi inuu ahaa baan umalaynaya Canadian haddaanan khaldanayn adaa adaa adaa sixi karaa waa Canadian way marka canadian ma- ma- xumaan ma aha dhibaatana ma aha inaad advertise garayso oo qof wanaagsan aad qaadato numbers and numbers budgetka lasoo diyaarinaya simply waxa weeyaan wasaaraddana maxaa ku baxa wasaaradda kalena maxaa ku baxa wad- budgetkeenuna wax qarsoon ma aha marka waad qaadan kartaa qof ajnabiya eh, oo technicala eh, yacni policy maker ma aha laakiin wuxuu isku soo geeyaa ma garanaysaa inaan eh, wuxuu isku soo geeyaa muxuu ah nambaradu isku soo geeya waxaanu waxaanu inshuur garayaa hubiyaa inay nambaradu ay ay sax yihiin waa yahay connectionka annaga iyo eh, annaga iyo dowlada goboleedyada aad iyo aad baan isku xidhannahay haddii aanad ogeyn eh, wasiirada eh, dowlad goboleedyada iyo anigu shirar baanu leenahay saddexdii bilood labadii biloodba mar waxyaalo badan oon isla soo qabanay baa jira waxaan doonaynaa dalkani inuu budget keliya yeesho dhowaan waxaan doonaynaa dalkan wixii soo galo o dhan in cashuur keliya la wada bixiyo ama boosaas ha ka soo galo ama kismaayo ha ka soo galo ama muqdisho ha ka soo galo inuu mid keliya yeesho waxaan doonaynaa diyaaradaha baxaya iyo kuwa soo gelaya in dadka wax keliya laga wada qaado inaan sidii nation u ekaano laakiin decentralized ayaan doonaynaa waxaan doonaynaa khayraadkeenna inaan halkaa miiska soo wada no isla wada ogaano all of us aan isla isku raacsannahay inaan wada leenahay habkii loo allocate garayn lahaana criteria gidigayo aanu aanu soo eh, soo soo badka soo dhignaan doonaynaa in calool xumadu naga wada baxdo ayaan anagu ka shaqaynaynaa Een- Eh, madaxda iyaduna nagu taageersan tahay marka ta- taasina taasan ka wadla Wa- wa- waana si wanaagsan waana wada waa mahadsan tahay gabagabadii barnaamijkan kusoo dhownahay si aan uga faa'iidaysano marka aad leedahay miisaaniyad keliya dalkan inuu yeesho ma federaalki Ah.
baa laga noqonayaa inaan inaan budget keliya eeg one country baan nahay nation keliyaan nahay budgetka puntland soo diyaarsato iyo ka eh, south west soo diyaarsato iyo ka galmudug soo diyaarsato ka kismaayo soo diyaarsato Bu- eh, jubbaland in laysku wada keeno waxaas oo dhan ka federaalkan lasoo diyaarin laysla wada eego waxaan u wada baahan nahay oo dhan laysla eego yani inay sanadka soo socda dhici iyo inay ka damba dhici mooye laakiin habka looga baahan yahay nation waxa weeyaan inaan wax walba isla eegno dabeetana baahiyaha meelaha kala goongoonida aan garan karno aan malayn karno dabeetana meelaha la- lacaguhu ku badan yihin ama dakhligoodu wana- wanaagsan yahay looga soo bedeli karo waa in la ogaada baahidaadu waxay tahay iyo waxaad soo saari karto sidaasay ku imanaysaa subsidization-ka iyo iscaawinta gobolada kale ka- ka- kala xooga badan li Sax.
saasay ku dhacaysaa taasaanan ku soconay next year dhici ka kala dhici war weli war looma hayo laakiin waxaan ku calool diiranahay inaanu xaggaa u soconno si fiican aan hiigsigiin u soconno hiigsigiinu waa sida mudane eh, beyle waxaan ugu dambayntii jeclahay inaan ku weydiiyo markii la magacaabayay Yes.
golaha wasiirada ee aad ka mid tahay ra-iisul wasaare xasan cali kheyre waxa uu bulshada soomaaliyeed la wadaagay in uu ka codsanayo wasiir walba iyo wasiir ku-xigeen kasta in uu hantida uu leeyahay uu soo gudbiyo oo la qoro eh, lana kaydiyo arrintaasi ma wasaaradda maaliyadda hayso ma xafiiska ra-iisul wasaaraha haya ma guddi baarlamaan baad u gudbiseen xagee ku dambeysay arrintaani waxaan ogahay in qof walba sida aad sheegaysa loo weydiiyey qof walibana soo qoray iyadoo confidential ah oon cid kala arag waxaan filayaa inay xafiiska prime ministerka meel ku qasilan yihiin maalinta loo baahdana warqadaasoo xidhan eedee qof la yidhaahdo amuuruu wadaa in lasoo saari doono lana akriyi doono baan de anigu filayaa maalintaan utaydan dhiibay igu dambeysay saasaa laakiin aan umalaynaya inay tahay maxaa kula habboon wasiirkii maaliyadda tahay ma in sidaa loo hayo mise in guddi gooni ah uu jiro oo warqadahoo xiran loo dhiibo aniga wa- e- e- horta waa waa waa tallaabo aad iyo aad iyo aad u qurux badan si aad ogtahay in qofka dalkan shaqa ka qabanaya waxa uu leeyahay maanta inuu sheego waa tallaabo aad u qurux badan weeye i think prime ministerku waa ku ammaanan yahay iyo dawladdu cidda haynaysa haddii central banka loo dhiibo iyo haddii prime ministerka xafiiskiisu hayo de kolley iyo kolleyba qofkii wixii uu qoray unbaa qoran wax kaloo la qoraya lama jiraan warqadina waa xiran tahay anigu real wax dhibaataa uma arko wax weyn in lagu akriyana uma malaynayo inay faa'iido keenayso ee halka ay maanta taalo laakiin waxaan filayaa inay xafidan tahay waraaqaasi xafidan yihiin marka loo baahna lasoo bandhigi doono wasiirka maaliyadda ee soomaaliya mudane cabdiraxmaan ducaale beyle aada iyo aad ayaad umahadsantaha idinkaa mudan aad baad umahadsantihin Assalaamu dhegeystayaal calaykum.
calaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu dhegeystayaal barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo idinkaga imaanaya washingtonna waa nagayintaas
waa hagaag dhegaystayaal jaamac buula jaamacaad buu mahadsanyaho nala socodsiinayey barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaad kasta haddaahan oo kale aad dhegaysataan waxaan idku dhegaysanaysaan idaacadayada galabnimo ee v o a washington jaamac ilaa hadda stuudio ayuu igula sugan yahay jaamac maxay noo xiga waxaa inoo xiga dhinacan iyo maraykankan usoo noqonaynaa madaxweynaha maraykanka eh, oo ka hadlay oo dhaleeceynta dadka imaanaya qaaradda africa iyo dalka haiti oo si weyn uu u qabsaday warbaahinta caalamka iyo kuwa gudaha maraykankaba haddaba sidee ayay soomaalida maraykanka iyo dadka kale ee caalamka u arkaan hadalka madaxweyne trump warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan dhegeystayaal eh, qodobkaas waanu usoo noqonaynaa waxaanu aadaynaa eh, warbixin waraysi arrinta la xiriirta ama nidhahdeysa trump la xiriirta wadamada midowda yurub iyo maraykanka ayay u muuqataa inay kusoo kala fogaanayaan mowqifkii ay ka kala taagan yihiin heshiiska laga gaaray barnaamijkii nucleerka ee iiraan xilligii uu talada wadanka hayay madaxweynihii hore barack obama madaxweynaha xilligan donald trump ayaa sheegay inuu heshiiskaasi ansixinayo markii uu ugu dambeysay haddii aan dib u eegis iyo wax kabeddelkaasi lagu samayn hase yeeshee midowda yurub ayaa ku adkaysanaya in heshiiskaasi shaqeynaya maxamed cabdi sandeere ayaa mowqifyadan kala duwan ee ka wareystay maxamed xaaji maxamuud oo arrimaha caalamka ka faalooda kuna sugan magaalada koonfurteed ee dalka britain
waa hagaageen jaamaca waynu soo noqon doonaa warbixintaasi dhegeystayaal raallina naga ahaada dib ayaanu idinka soo gudbin doonaa warbixinta iyo warbixino kaleba hadayshashe yeeshee haddaynu eegno hadalka madaxweyne donald trump ee uu ku dhaleeciyey dalalka ka- dadka ka imanaya qaaradda afrika iyo weliba dalka haiti ayaa si weyn u qabsaday warbaahinta caalamka iyo kuwa weliba gudaha maraykanka haddaba sidee ayay soomaalida maraykanka iyo weliba dadka kale caalamka u arkeen hadalka madaxweyne trump warbixintaasi arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan soomaalida ku dhaqan waddanka maraykanka ayaa si cara leh uga falceliyey hadalka madaxweyne donald trump ka soo yeeray dhowaantan ee uu ku tilmaamay dalalka qaaradda afrika iyo dalal kale oo latin america ku yaalla inay yihiin kuwo sida bulaacda oo kalea oo ayna doonayaan in waddanka maraykanka marka dadka suugalootiga laga hadlayo ay dadka keensadaan sida dalka norway oo kalea donald trump ayaa hadalkaasi markii dambe beeniyey arrintaasi waxaa si weyn uga hadlay soomaalida ku dhaqan waddankan maraykanka gobolka minnesota oo ah gobolka ugu badan ee soomaalida ay ku dhaqan yihiin maraykanka ayaa waxaa dadka cambaareeyey hadalka donald trump ka mid ah ilhaan cumar oo ka mid ah xildhibaanada gobolkaasi laga soo doorto faarax maxamed cali faarax buluu oo ah suxufi madax bannaan islamarkaasina ah madaxa madasha fagaaraha forum ayaa v o a u sheegay sida ay u taabatay hadalka donald trump ka soo yeeray hadalkaasi wuxuu ahaa hadal eh, soomaalida minnesota ama soomaalida maraykanka oo dhani ay aada uga naxeen eh, sababtoo ah wuxuu ahaa hadal eh, la dhihi karo wuxuu ku salaysnaa maaragtay cunsurnimo iyo nacayb dalalka afrikaanka iyo dadkoodaba oo ay soomaaliya ka mid tahay Eh, runtii haddaan nahay dadka degan eh, minnesotana eh, aada iyo aad bay runtii noo taabatay waxaan dareemeynaa in shaksiyan ay yihiin eh, arrinna duraysa oo dadka kale naga soocaysa Eh, waxaan u arkaynaa in runtii eh, madaxweynaha maraykanka uu maaragtay arrintaasi ulajeed rasmi ah ka lahaa waana runtii markaad aad si fiican u dhuuxdid hadalkiisa waxaa ka dareemaysa in ay dhib ku hayso inuu arko dadka maaragtay madowga ah ama maxaa la yidhaahdaa soomaalidu ha ku jirto ama afrikaanka kalena ha ku jiraan iyo wadamada kaleo runtii latin america dadkeedu qaarkood ay maaragtay ay ay yihiin dad annaga noo eg marka runtii aadaan uga naxnay dadka qaarkiisi haddaa fiiri sidoo kale shabakadaha bulshada facebook iyo twitterka aaday runtii dadku ay ay u dhibsadeen hadalkiisa xibno sidoo kale dowladda ku jira minnesota oo ayaguna ka hadla way jiraan sida ilhaan cumar oo kale runtiina waxaan u arkayna in maaragtay hadalkaasi uu ahaa hadal saameyn xoog la ku yeelan kara haddii la fasiro dadka qaar ayaa ku doodaya in ay suuragal tahay in madaxweynuhu uula jeeday in dalalka afrikaanka ahi iyo dalalka kale ee latin america uu carabaabay inuu u arko inaysan ahayn kuwo wax badan kusoo kordhin karaya maraykanka sidaa daraaddeedna uu doonayo dad sida uu isagu aaminsan yahay waddanka wax kusoo kordhin karaya ha yeeshee dooddaasi waxaa waxba kama jiraan ku tilmaamay oo meesha ka saaraya faarax maxamed cali faarax buluw oo mar kale ka hadlaya sida ay dalalka afrikaanka ee gaar ahaan soomaalida marka laga hadlayo ay uga qayb qaateen heerarka kala gadisan ee bulshada waddanka maraykanka macalimiinta waaweyn ama brofesorada waaweyn oo waddankan maraykanka waxaa ka mid a brofesoro soomaali ah oo weliba gobolka aan deganah oo kale laba iyo saddex iyo afar laga xusi karo runtii waxaa jooga dhakhaatiir waxaa jira injineero waxaa jira dad soomaaliyeed oo bulshada wax kusoo kordhiyey runtii marka lama dhihi karo un kaliya dadkani waxba kuma soo kordhin maaragtay waa dad waddanka isaga nool waxaan aaminsannaha inaan waddanka wax kusoo kordhinay haddee dhinac kasta ahaan lahayd waxaan aaminsannaha inaan bixino maaragtay canshuur oo aan taxi bayers nahay sidoo kale waxaan runtii hadalka cunsuri ahaantiisa marka aad fiirisidna madaxweynuhu si rasmihu maaragtay uu ugu dhiftay dubaha oo waa kii yidhi dadka norway ka imaanaya ayaan rabnaa hadday noqoto inay dad yimaadaan micnaheeduna ay tahay waxaan rabaa keliya inay dadka maraykanka socdaan dad maaragtay blue ice iyo iyo iyo blon harrisla ama dad asagoo kale u eg marka runtii wax waxay ahayd aada iyo aad looga naxo oo mustaqbalkana innaga iyo ilmaheenabana saameynaya haddii aan maaragtay laga hadlin oo aan la sheegin hadalkani inuu ahaa midaan sax ahayn waana runtii ku faraxsannaha in dowladaha soomaaliya ay ku jirto dowladeenoo kale iyo afrikaankaba ay ay runtii ay hadalkaasi ay maraykanka ka codsadeen in apologize laga bixiyo oo kale dhinaca kale baashe maxamed muuse oo ah xildhibaan laga soo doorto magaalada oslo ee dalka norway kana tirsan golaha deegaanka ayaa waxa uu isaguna v o a u sheegay in norway si weyn looga hadalhayay hadalka ka soo yaray donald trump waxaana uu sheegay in norway aysan ku farxin hadalkaasi
runtii hadalkan ka soo yeedhay madaxweyne trump si weyn ayaa looga dareemay dalka norway markii ay aanu tifiyada ka maqalay iyo khudbadiisiiba waxayna noqotay in dad badan oo afrikaan oon jecelahay inay dadka afrikaanka ee norway degan ilaa gaari karaan ama asal ahaan kasoo jeeda africa ay ka badan yihiin ilaa boqol boqol iyo labaatan kun ay udhexeeyaan runtii ma jiro urur weyn oo u hadla laakiin ururada xuquuqda aadamiga iyo mediaduba aada iyo aad bay runtii u ruxday wuxuu ahaa arrin guri walba lagaga hadlayey meel walba lagu hadalhayey oo aada iyo aada looga hadlay bay ahayd runtii wayna taabatay dhammaantayo inkastoo inay falcelin weyn halkan ka dhicin haddana runtii dadka waxaa farxad gelisay kadib markii ururka milowga africa ay dee koob afar iyo konton wadan oo ka tirsani arrintan ay case ka dhigeen weydiiyana inuu arrintaa apologize ama uu ka bixiyo uu ka bixiyo madaxweynuhu baashe maxamed muuse waxa uu tilmaamay in sidoo kale warbaahinta dalka norway ay arrimahaanay si weyn uga hadlayeen muddooyinkii ugu dambeeyey runtii warbaahinta norway qeybta t v-yada horta si fiican bay uga hadleen waxay uga hadleen si aada u buuxday horta uga hadleen markii ugu horreysay waxay ka hadleen ra-iisul wasaaraha norway ayaa safar gaaban oo saddex afar cashaa waxay ku timid dalkaas dabeedna arrintaasi markii ay dhacday ayaa meedyadu markiiba waxay carabka saareen oo ay aada uga hadleen arrintaa iyada waa la falanqeeyey markii la falanqeeyeyna runtii boqol kiiba sagaashan in ka badani waxay dhahen arrintaasi cunsuriyad ayay noqonaysaa maadaama uu ka hadlay rais maadaama uu dadkaa ku magacaabay dad maaragtay dee gaarbisha ama boosaneero ah wadamada boosaneerada ah in dad nooga yimaado runtii ma jeclin buu yidhi laakiin waxaanu jecel lahay norway inay dad nooga yimaadaan xitaa saxaafadda waxay qaadaa dhigeenyo dadka runtii saxaafadda indhaindheeyaaba waxay lahaayeen xitaa norway qudheeda kuma faraxsana in door noocan oo kalea la siiyo oo la yidhaahdo maaragtay laga dhigo waddan dee superiora hofaanaya waxaan nahay dad iska degan oo aan dhibaato badan lahayn inkastoo dad cunsuriyiinu jiraan marka runtii xitaa doorka norway la siiyey xitaa laguma faraxsanayn oo mu ahayn mid shacabka norway uu ku farxo markaa si degan baa runtii loo qaadaa dhigayo naxdin iyo fajac iyo argagaxna lama muujin laakiin arrin lala yaabo ayay ahayd in ay sidan u dhacdo de waxaanay dhinaca kalena waxay muuqatay in wax laga filayay master trump tahay si kastaba haatee arrimahana waxay imaanayaan xilli madaxweynaha dalka maraykanka donald trump uu isku dayayo inuu soo saaro shuruucyo dhowra oo la xidhiira dhinaca soogalootiga isagoo wadahadallo kula jiro xubnaha siyaasiyiinta ee sharci dejiyaasha waddanka maraykanka waa hagaag dhegeystayaal aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayay warbixintaasi waxaanaad ku dhegeysanayseen idaacaddayada galabnimo v o a oo idinka imanaysa washington waddamada midooda yurub iyo maraykanka ayay u muuqataa inay ku soo kala fogaanayaan mowqifka ay ka kala taagan yihiin heshiiska laga gaaray barnaamijkii nukleerka ee iiraan xilligii uu talada waddankan hayay madaxweynihii hore barack obama madaxweynaha xilligan donald trump ayaa sheegay inuu heshiiskaasi ansixinayo markii ugu dambeysay haddii aan dib u eegis iyo wax ka bedelis lagu samaynin hase yeeshee midooda yurub ayaa ku adkaysanaya in heshiiskaasi shaqeynaya heshiiskaasi aan shaqeynayaan iraada dhegeystayaale maxamed cabdisan dheere ayaa mowqafyadan kala duwan ka wareystay maxamed xaaji maxamuud oo arrimaha caalamka ka faalooda kuna sugan magaalada conferti ee dalka britain
waa run maxamedow waxaa la uu rabaa madaxweyne trump in uu heshiiska ka laabto ayuu rabaa oo waxa heshiiska uu doonayaa certification wax la yidhaahdo oo madaxweynihii hore obama halkii uu kaga tegey waxaa la doonayay in jiranjirooyinka sidaa loo wado oo heshiiskana uu noqdo heshiis mar walba lagu sameeyo dabagal lagu sameeyo inay eeraan wixii lagula heshiiyey ee ahaa nuclearka inaanay enrichment ku samaynayn ama aanay kor u qaadayn oo ay ka shakisanaayen wadamadan adduunku maraykanku ka mid yahay inay hadhow tole haddii ay sii koriyaan nuclearka uu noqon doono kan halista ah ee hubka ah taas in lagula socdo eeraanna cunaqabatayntii lagula ballamay in ayryr looga qaadayo looga qaado ayaa u baahan yahay mar walba in certification la siiyo oo wadamadii lixda ahaa oo isku dhani ay certificationkii siiyaan markaa maraykan markii obama yimid waxa uu bilowgiiba ololahana ku daray markii dambena ballan qaaday inay uu ahaa heshiiskani heshiis waxa ugu yeedhay baadiil ah oo sidii la doonayay aan ahayn sababta uu sidaa u lahaa waxa weeye in marka horeba nuclearkan un aan la eegin dhinaciisa laakiin eraan muxua missileska faraha badan ee ay dirayso iyo howlo fara badan oo kale ay wadato aan ku jirin dhiilka in dhiilkan lagu soo daro oo cunaqoo qaabka loo xadidayo awoodda dhinaca ciidanka ee ama tamarta ee eraan ay ka badnaato tan ayuu doonaya marka wuxuu leeyahay waan ansixinayaa oo way soconaysaa laakiin waa in measurement cusub ama qiyaas cusub oo kale la sameeyaa eraantaa way diidan tahay europeanka way diidan yihiin china iyo ruushkuna way diidan yihiin wadamadii lixda ahaa ee shantii kale way diidan yihiin marka isagu waxaa laga yaabaa culays buu keenaya waa dawladda adduunyada ugu weyneyd durtaba wuxuu sameeyey afar iyo toban entity ama muxuu ahay sharikada ha noqdaan ama ashkhaas ha noqdaane ayuu cunaqabatayntii kusoo rogay oo kamid yahay muxuu aha madaxii maxkamadaha ama dhinaca sharciga ee dalka eraan cunaqabateyn kusoo rogay dhaqdhaqaaqiisii wixiisii marka waa uu saameynta u yeelanaya amadow saameyn badan buu weliba yeelanaya waay waanu iman doonaa waxa uu maraykanku ku samayn karo iiraan oo markan ka hadlan dhinaca cunaqabataynta hase yeeshee sidee ayay arrintani u saameyn kartaa xidhiirka maraykanka iyo yurub gaar ahaan maadaama ay ahaayeen dalal saaxiiba
waxay noqonaysaa horta yurub iyo maraykanku waa saaxiibo aada oo dee waxaa ka dhexeeya mabaadi'dii guud ee dimuqraadiyaddii iyo suuqii xorta ahaa iyo taariikhdii iyo dhaqankii iyo wax wax waloo fara badanba way ka dhexeeyaan marka arrinta yaraan jibitaan weyn iyo dhibaato weyn ku keeni mayso xidhiirka ay leeyihiin oo boqolkiiba boqol dee aada weyn oo taarikh weyne ka dhexayso laakiin arrintan waxaa hubaala taa cakiskeyga inay ku kala tegan yihiin oo labadan arrimood arrintan weliba eeraan ay aada ugu kala duwan yihiin waxaa kaloo iyadana xoojinaysa sidii uu taraamo u yimid dalka maraykanka inuu weerar dhinac walba ku hayay dadka europeanka ama bloggan la yidhaahdo european unionka ama mid midowda yurub marka oo shaki fara badan ay ka qabaan madaxweynenimadiisa marka u dhimi mayso maraykan iyo yurub dhibaato weyn u geysan mayso laakiin teramkan ama muddadan uu joogo trump hay oo dhibaato weyn baa dhex iman doonta maraykan iyo cilaaqaadka uguma wanaagsanaan doono lakin the long term wax fara badan baa isku haya yurub iyo maraykan oo waxba dhibaatay ku kala dhici mayso lakin intan muddadan uu joogo isagu trump waxa weeyaan khilaafkaasi hagaagi maayo marnaba wan gartay marka maraykanku hadduu go-aansado inuuna saxiixin in iiraan wixii laga doonayay ay ka soo baxday dabcan waxaa xiigi doona cunaqabateyno aad qeyb ahaanba iminka sheegtay in lagu soo rogay dad iyo shirkado cunaqabatayntaasi ma shaqaynaysaa marka la eego dalalkii kale la eh, tacaamuli jiray amaba eh, xiriirka dhaqaale la lahaa iiraan ha noqoto yurub amaba ha noqoto eh, ruushka iyo shiinaha oo iyaguna qayb ka ahaa heshiiska Eh, markay cunaqabatayn maxamed u noqoto waxa weeyaan mar walba waxay imanaysaa arrintu waxay kusoo fadhiisanaysaa dhinaca dhaqaalaha marka maraykan markaad eegto eh, kasoo horjeedka uu wax kasoo horjeestaa isagoo dhaqaalihii adduunyada boqolkiiba labiyo labaatan ilaa boqolkiiba labaatan inta udhaxaysa ah haa oo cunaqabatayn wal oo uu sameeyo ama wax waluu ka hor yimaadaa saameyn weyn ayay adduunyada ku yihiin waayo wadamadan kale aynu ka hadlayno oo dhan haddii laisu geeyo dee miisaanka uu isagu dhaqaale uu leeyahay ma laha shirkadihii adduunka ugu waaweynaa buu leeyahay baami shirkii adduunka ugu weynaa buu leeyahay wadadkii ganacsi ee adduunyadu marayeen oo dhan ayuu fadhiyaa maraykan waa wadan leh lix boqol iyo laba iyo labaatan bays oo military leh oo bad walba adduunyadaa ku leh marka shirkadihii inshuranska ugu badanaa buu leeyahay adduunyada ee me- ama diyaarad socota ama maraakiib socota ee inshuranska ama caymiska u sameynayay marka maciishadii baa kugu kacaysa wax badan buu saameyn weyn oo keyr alcaadi ah ayuu adduunyada ku leeyahay marka hadduu isagu heshiiskan kasoo horjeesto haa oo iiraan cuna- cunaqabatayn weyn bay ku noqonaysaa dhibaato weyn bay ku noqonaysaa wadamadan kale ee taageeraya oo dhanna wax badan oo weyn tari maayaan laakiin u xoog badnaan mayso sidii markii hore ee wadamada oo dhan ay isku raacsanaayeen in cunaqabatayn la saaro iiraan isku raacsanaayeen sidii u xoog weynaan mayso laakiin dabcan eh, maraykan wax walow kaga soo horjeesto adduunyada dhaqaalihiisa weyn iyo baysaska waaweyn oo adduunyada ku leeyahay dhinaca militariga ayaa saamaxaya inay saameyn xoog badan oo taban ku yeeshaan cidda uu kasoo horjeesto cidda uu raacana ay mid togan ku yeeshaan walaal waan gartay ugu dambayntii si kooban eh, iiraan waxaan ogeyn eh, toddobaadyadii dhowaa inay ka socdeen dibadbaxyo eh, dowladda lagaga soo horjeedo oo inta badan ka dhashay eh, dhaqaale xumada iyo maciishada wadanka ka jirta haddiiba ay dhacdo in maraykanku saxiixi madaxweynaha maraykanku saxiixi waayo heshiiskaas cunaqabataynna uu soo rogo eh, taasi masii arrintaasi mas- ma sii kordhinaysaa dhibaatadii ka jirtay iiraan dhinaca iiraan ee ahayd eh, dhaqaale xumada
haa way sii kordhinaysaa iiraan boqolkiiba labiyo toban dadku ilaa boqolkiiba kow iyo toban inta udhaxaysa waxa weeyaan bilaa shaqo cunaqabatayn fara badan baa saaran dalkan eh, dhibaato badan baa haysata eh, kacdoon fara badan oo hoosaa ka jira dowladda joogtaa waa dowlad inta badan xoog ku haysa dadkaa ku haysa oo qaarkood doonayaan in laga baxo dhibaatadan faraha badan ilaa iyo sagaal iyo toddobaatankii soo jiitamaysay inkastoo afar iyo tobankii sano shan iyo tobankii sano ugu dambeysay ay sii xoog badatay marka run weeyaan oo way sii xoojin doontaa waayo dalkan wuxuu u baahan yahay inuu dhaqaalo u furmo waxa u ba- colaad kalena waa uu ku jiraayo dee mandaqada la yidhaahdo bariga dhexe eh, lubnaan oo kale saameyn fara badan oo dhinaca siyaasadda buu ku leeyahay eh, wadanka syria oo kale yeman oo kale waxaa ka socda waynu aragnaa ciraaq waynu aragnaa marka ay isku hayaan wadamadii khaliijka ee kale oo sacuudiguna hogaaminayo ay isku hayaanna dhibaatooyin fara badan baa ka haysata marka mandaqada uu ku yaalo xidhii- xidhiir wanaagsan uu maraykan la leeyahay iyo cunaqabataynta saaran dadka cadibaad fara badan bay ku haysaa laakiin mudaharaadadaas inay soo noqdaan oo ay soo laabmaan inkastoo ay hadda xalismeen oo dadka xidhanna ay aada u fara badan yihiin waa mid aada u suuragala waayo dhaqaale xumadu waxay keenaysaa kacdoon shacab bay mar walba keenaysaa walaal
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa maxamed xaaji maxamuud oo arrimaha caalamka ka faallooda kuna sugan britain waxa uu u waramayay maxamed cabdi sandheere guud ahaana dhegeystayaal idaacadayda galabnimo ee v o a waxaa intaasaan kusoo gabagabayn doonaa ciddii barnaamijyada iyo weli warbixinadaasi ay seegeenna waxay dib uga daalacan karaan boggayaga internetka ee v o a somali dot com guud ahaana idaacaddii intaasaan kusoo gabagabayn doonaa oo ay si wada jira halkan idinkala socodsiinayeen jaamac buula jaamaciyo anigoo cabdixakiin maxamuud shuruuc iyo weliba bashiir abikaro dhinaca iskudubridka inoo joogay guud ahaan badbaada v o a idinla sidaayo nabadgelyo